بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع الراو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد قلت وقد حسن بعض من فرد وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل وقال بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما عللا ولا بنكر أو شذوذ شملا والفقهاء كلهم يستعمله والعلماء الجل منهم يقبله وهو بأقسام, بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق فإن يقل يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر وإن يكن لكذب أو شد أو قوي الضعف فلم يجبر ذا ألا ترى المرسل حيث أسندا أو أرسلوا كما يجيء اعتضدا القسم الثاني الحسن قسمigii koobaad صaxiixii buu ahaa axaadiistiina waa kii aynu soo aragnay inuu yidhi saddex qaybood bay dee ahliga ama culimada shacnigani axaadiista si guud ama qismo guud ay ugu qaybiyeen markaa qismigii labaadna waa xasankii oo wuxuu yihi qismigii labaad alxasanu alxadiis alxasanu waxaanu yihi sheekhu isagoo inoo tacriifinaya raximahu llahu tacaala walxasanu xadiiska xasanka ihi almacruufu ka la yaqaano weeye makhrajan xagga makaan bixitaanka oo xagga makhrajkiisa iyo meesha uu ka soo baxay xadiiskani ka isaga la yaqaano weeye waqad walxaal qad ishtaharat ay shuhrowday rijaaluhu rijaashiisina cadaalo iyo dabdi ay ku shuhrowday bidaaka tacriifkan imaka aan sheegnay oo ah almacruufu makhrajan waqad ishtaharat rijaaludan bidaaka kaas buu xadda ku xadeeyey ama ku tacriifiyey xadiidka xasanka ah xamdun imaamka xamdi la yidhaahaa waa khadaabiye taas buu ku tacriifiyey oo bal isagu taasuu ku tacriifiyey tacriif labaadna wuxuu yihi waqaala tirmidiyu tirmidi isagu wuxuu yihi maa salima alxadiisu alxasanu xadiiska xasankii maa xadiis weeye salima nabadgalay min ashuduudi shuduud ka nabadgalay oo aan dee shuduud ka nabadgalay maca raawin matuhim ay maca ana raawin iyadoy taa la jirto shuduudka uu ka nabadgalay ay la jirto ana raawin raawi kasta oo min ruwaatii ruwaadiisa ka midina matuhima aan la tuhmin oo ruwaadiisana isaga warinaysana axad been lagu tuhmay bikadibin been aan lagu tuhmin oo axad been lagu tuhmay aanu kuba jirin walam yakun aan ahayna fardan mid isagu keliya oo warada soo arooro ujeedadu dariiq labaad ama wax ka badan oo xadiiskan misrigii ama isagu ku soo aroorayna aan helayno qultu waxaan idhi ciraaqi baa leh waqad xasana iyadoo imika halkan shardiyey xadiidkaa xasankii tacriifka uu shardiyey inaanu fardi noqon oo markaa dariiq keliya mid ku soo arooray aanu noqon iyadoy taasi jirto haddana waqad xasana wuxuu xasannimo u xukumay bacdamaa kii bacdigii infarada axaadiis keli ah oo dariiq keliya leh oo isagu uu yidhi waa qariib laa nacrifu ila min hada alwaji ayuu haddana xasannimo uxukumay waa ictiraaf tacriifkan tirmidi ama shardigiisan dee uu leeyay isagiiba meelama oofin waqiila waxaa la yidhi oo nin kale ayaa isna ku tacriifiyey waana ibn ljawzi kitaabkiisa mawduucaad iyo kiisa kale alcilal almutanaahiya ma alxadiisu xasanu xadiiska xasankii maa xadiiskii weeye fiihi isaga dhexdiisa uu ku sugan yahay dacfun dacfi uu ku sugan yahay dacfigaasoo qariibu dhow oo dacfi adag aan ahayne dacfi sahlan oo fudud oo dhow oo muxtamalun macnaa muktafaroo dee marka la eego isagoon aada usii adkayn oo dacfi dhowa muktafaroo layska dhaafayo oo ujeeddadu xadiiskii layska socodsiin karo isagoo dacfigan yari jiro waayo dacfigaan badnaynba wuxuu yihi markaa sheekhu raximah llahu tacaala wamaa bikulli daa xaddun xasal wamaa xasala ma xasilinoo bikulli daa kaa dhammaantii waa saddexdan tacriifeen soo aragnay ee xasankii lagu xadeeyey dhammaantii mid kastoo aqoosha kamida kumuu xasilin xaddun xaddan oo xasankii leeyahay oo dee xuduudisay ahaan jirtay la yidhaah waa xad jaamico oo maanica oo macnaa qaybihii xasankana kulansanaya maanicna ah oo wax aan xasan ahayn inuu soo galo oo ama saxiixiyo ama daciifo uu soo galana meesha ka saaraya waa xadda dhami waa taa waa inuu jaamic maanica noqdo haddaba tan kumay xasilin oo adigu dee xadiidkii xasanka ama qaybihiisii ma kulansanayso barhkoodna ictiraafka ku sugan waan sheegayna waan arki doonaa saddexda waxaan isu raaciyey waayo waa tacriifkii xasankaa guud ahaan iyadoo tacriifkii bal marka dambe uu ibnu salaax doortayna uu inoo dambeeyuu isu geeyey tacriifyadan marka horta xasankii xadiidka xasankii dee markii uu noqday martabo udhaxaysa xadiidkii saxiixa ah iyo xadiidkii daciifka ahaa ay dhici kartana labada dhinac midba gees inuu kaba jirto xasanka saxiixiina waa ka waabsanya oo dee waxaa ka keen keenay inay hoos u dhaco ayaa meeshii isaga ruwaadiisii la kubawa sugan dacfigiina waa ka yar kor noqday oo dee waa wax marka la eego ama raawigiisan dee la eego ama duruqdiisan tacaduday waxa weeye ama raawigiisan baaba raggaa hore xufaada ayaanu la sinaanin be laakiin kuwan daciifka dee khadoodu badnaa ama su-ul xifdinimo iyo adusi adag iyo lagu sifeeye waa ka yar heer sareeya ama waxa weeyaan ama dee duruq kabaysaaba loo helaya marka umuurahaasuu labadoodii udhexeeya waxaa adkaadayba dee tacriif dhan oo shaamila oo isaga ka soocaya labadan kala jiidanaya in lagu tacriifiyo taas baa keentay culimadu tacriifyo kala duwan inay ku tacriifiyaan barhkoodna se dahabi muuqidadiisa uu ku yidhaaho anigu waaban ka quusnay uu yidhaaho xad dhan inaan u helo xadiidkii xasanka ahaayo dee xadiis baa dee kol midkood saxiix yeelaya midkood xasankay dhigaya midkood baa daciifinayaba oo dee tacriif markaa dhan oo hagaaga xasanka meel inoogu joogsado oo wax kale aanay soo gelinaan taa uga helo waaban quus baan kaga taagnahay barhkoodna hadalla ku dhow ayaaba yidhaahaan horta xasankii waxa keenayna sidan dee halkii aynu kuba soo marnay baaciskii waa arrinta aan tilmaamay imaka walow xaafidnu xajar markii dambe uu isku dayay bal inuu qaacido u yeelo isaga daabid u yeelo kuwa kale lagaga soocayo oo isagii bal markaasna dee noqonayo wax gooni u saara markii dambena daabidkiisa wixii ka dambeeyey ay dee kuba socdeen oo imaka markay tacriifiyaan xadiidka xasanka intii intaa kaba dambaysay nooc yar daabid oo kale intuu noqday bal markaa ay ku tacriifiyaan oo kii aynu ku soo marray sharax nukhba ama nukhba iyo dee sharaxeedii aan kuba soo marray oo xadiidkii dee waa kii intuu soo tacriifay fain khafa dabdu fahuwa alxasanu lidaatiyo kaba dhigay uun waxa u dhexeeya labadooda waa xagga dabdiga saxiixa iyo xasanka kan isaga saxiixa rijaashiisii dabdi taamay leeyihiin kana dabdi waa u xasilay oo meeshii dee maaha dadkii lagu tirinayay khada-oodu inuu badnaa ama kafle lagu sifaynayay laakiin haddana raggaa kale heerkoodii baan i gaadhsiisnayn oo de kolkol in dee waxa weeyaan axaadiistooda badan walow khada uu markaa yaryahay ay kaba dhacdaa suurtagala oo markii dambena kaa guud ay dee raggii dambe isagoo yar nooc yar daabid ama qaacido oo kala soocaya xadiidkii xasanka ay u qaateen bal taas weeye waxa keenay tacriifkiisu inuu yar bal markaa ikhtilaafkan iyo ictiraadaadku kuga yimaado imaka halkanna saddex tacriif buu sheekhu inoogu sheegay tacriifka koobaad waa imaamkii khadaabi kitaabkiisan macaalimu sunan la yidhaaho ee abi daa-uud uu kuba sharxay baanu bilowyadiisa tacriifkan kuba sheegay kollay kitaab kale oo bukhaari kuba sharxayna waa leeyahay oo calamu sunan uu ku magacaabay walow labada kitaabka yar taamsani uu yahay ka sunanta uu kuba sharxay waayo isagaa horeeyey kan waxyaalihii halkaa aanu kagaba hadlaynu kagaba hadlay axaadiisii khaasatan ayunbuu markaba kaba dhigayba oo labada sharaxna waa madbacaysan yihiinba raggii kutubta axaadiista sharxayna waa raggii ugu horreeyey ayuu noqonayaayo waa nin qarnigii afraada oo raggaa hore ee usuusha lahaa wax sidaasi aan kaba dambayn xaakim oo kale iyo waaba sheekhiisi oo saddex boqol iyo sideed iyo siddeetankii hijradu dhinto waa nin mutaqadima alxasanu xasanku almacruufu makhrajan makraj kollay tansiaan bay ku nasbisan tahay dee asalkiisna waxaabu ahaa dee naay faacilkii ismigan oo macnaa waa almacruufu makraju makrajna waa imika darfi miimiyaho waa makaankii ay wax ka soo baxayeen markaa ka isaga la garanayo halka uu ka soo baxayo la garanayo taasba wey oo markaa waxay cibaaratani ka tahay itisaalu sanadkii oo sanadkiisii xidhiidhay inu halkii saxiixaba kuwa soo maray macnahan yahayo dee xadiidku hadduu sanadkiisu inqidaac ku sugan yahay ama irsaal ku sugan yahay ama icdaal nin mudalisa xadiidkii uu yahoon weli tadriidkiisaasiyo wixii dhacay aanay caddaan meeshii lama garanayo inay raawi kastoo ruwaadda xadiidka ka mide xadiidkii makhraj buu yaho xadiidku meel uu ka soo baxayo oo kan buu kaba yimi kanna waa ka soo arooray kanna uu ka soo arooro makhraj buu mid kastoo ruwaadii ka midi xadiidkii waa makaankii uu ka soo baxayay haddaba haddii ruwaaddii ay wada joogto la garanayo halkii xadiidkani kaba yimi ee uu ka soo arooray waan garanaynaa haddii meeshii cidi ay kaba dhacdo makhrajkiisii xadiidka iyo meeshii uu ka soo fulay ayaan la garanahayn oo markaa tani waxay cibaaro ka tahay sanadkii xidhiidhayay ayay cibaaro ka tahay waa shardi markaa kaasi maxaan u raaciyey washtaharat rijaaluhu rijaashiisina ay shuhrowday kollay waa cibaaradiisii intaas buu yidhi dee waxaanay kuba shuhroobeen waa cadaaladii oo dad la yaqaano cadaalo lagu yaqaanay noqon dad bal markaa dabdi laguma yaqaanona way noqonayaan kollay beytka afraad meye marka dambe beytka lixaad iyo beytka toddobaad hadal inooguma iman doona ayaa isaga tacriif ahaan raacsanaayeen laakiin waxay uga saareen culimadii waxay u arkeen inuu tatimo xaddii aanu ahayne yar xukunkiisii oo uu sheegayo uu yahay ee isaga hadalkiisa beydka toddobaad waxay noogu iman doona ayaa laba socday saasuu ku xadeeyey marka bal xaddan iyada waa kan le mid kastaba waxad dhami kumay xasiline ictiraad bay culimadu way bushiyeen intay ku bushiyeen waxa weeye tacriifkan imaka aan hayno xadiidkii xasankaa iyo kii saxiixa ahaa lama kala soocin oo kuma kala soocmayaan oo sababtuna waxa weeye dee itisaalkiina waa jirtaa xaggan kalena raggiisu ay shuruudeen dee ka saxiixaaba raggiisu cadaaliya dabdi bay ku shuhroobeen marka labadoodii halkan kuma kala soocna welibana dee shuduud la-aantii iyo cillo la-aantii muu sheegin oo xaggaasna nuqsaan baa kagaba sugan halkanna muu iyada kala soocin oo arrintan ictiraadkan ku yimid daraaddeed waa waxa ku kalifay iyadoo tacriifkan uu qaatay saaxib albayquniya saynu soo maray inuu halkan in yar uu ku yar daro si ictiraadkan uga nabad galay taas ahayd sababta waayo waa tacriifkii khadaabi oo maxaynu ku soo aragnay bayquuniyadii waalxasanu lmacruufu durqan wagadat rijaaluhu laa kasaxiix ishtaharat eg wagadat ishtaharat waqadat rijaaluhu ishtaharat intan bay ahaa layd cibaarada laa ka saxiix wuxuu ugu daray ictiraadkan ku yimi khadaabi si uga badbaado oo macnaa way shuhrowday laakiin cadaaladii iyo dabdigii ragga saxiixu ay ku shuhroobeen oo kale maaha waa mid ka hooseeya way ka yar waabsantahay oo markaa waxa bayquuniyadii waa tacriifkii khadaabi buu ahaayeen waxay ahayd waa intaa wuxuu ugu daray waa si uuga uga nabad galo ictiraadkaa ku yimi khadaabi tacriifkiisii bal taa haddaan idhaahnana haddana dee shuduud la-aan iyo cillo la-aantan loo shardiyo iyada nafteeda xaddi lama socoto xaddi bal markaa waa xad geed aan saxiix iyo daciif mee xasankii kuma kala socnayn meel geed kalena waxay kaba dhiman yihiin taas baa ictiraadka khadaabi xaddiisa lagu tacri ictiraadayeen amaa ta kalee tirmidi isagu kitaabkiisan jaamica ah aakhirkiisa waxaa ku madbacaysan kitaab alcila la yidhaha waana cilashiisa yar waayo cilal weynoo gooni loo madbaceeyuu leeyahay gaar ahaana sharaxan ibnu rajab waa kitaab aada u qayimkii inta uu sharxay weeye mana aha ibnu rajab inuu gooni ahaan cilasha u sharxaye tirmidii oo dhan buu wada sharxay ee dee waxaa laakiin maca alasaf kitaabkaasi isagoon malaa sanado yarba sii mootanayn ayaa nusqooyinkiisii la waayo ama waqti ay niman tataar la odhanayay sideed boqol iyo saddexdii dimashaq soo galeen oy magaalada fasaadiyeen kutubtii waqtigaa gubatay buu sharaxaasi iyadoo nusqooyin kale oon usii faafin ayuuba ahaa qadar yaroo libaasa ayaaba wax imaka makhduudaad lagu haya jira iyo intan cilashu waynoo dhan tahay baa haddaba hadalka halkaasu kuba yidhi oo wuxuu yidhi ba dee xadiid kasta oo dee waxa weeye isaga la warinayo oo dee shuduudkaba nabadgalay raawigiisana aan been lagu tuhmin isaga deena dariiq wax ka badanna kuba yimaada agtayada xasan buu ku yahay taas buu isagu kuba tacriifiyey kollayna hadalkii baacisulxasiis waxaan filayaa inaa xusuusantii dee baacisa waa magaca lagu madbaceeyo mukhtasar culumi xadiid aan idhaahnaba magac sheekhu u dejiyey maahe ibnu kasiir lahaa u lahaa hadalkan uu tashkiik kaba muujiyu lahaa bal waayo kitaabkeebuu ku yidhi hadalkan say halku ku yidhi ma isaga haddii laga qaatay dee socodkiisa ama say dee camalkiisana taas maaha wax ka duwan oo ictiraadaadka kuba yimi ee kitaabku yidhaha laakiin taasi dee waxa weeyaan waa arrin un ibnu aadam waa bashar ruux kastaa nisyan waa kaba dhici karaa isaguna kitaabka riwaayo uu lahayo waayo riwaayadii mashriqa taalay ee mashaariqa marka ileego sham iyo masar iyo ciraaq iyo dhulka mashhuurka kuba ahayd ee tirmidi riwaayadiisa kitaabku samaacoodu ku wada jiray culimadii waqtigaas allahuma makaaribada ayaa kitaabkaa cilashu samaacooda aanu kuba jirin ama taasi oo bale laakiin waxa weeyaan waa isagoon markaa uu hadalkaa lahaa ibnu katiir soo xaadirsan halka uu hadalkaasi kuba jira maanta dee cilashan tirmidi la madbacaysan ama gooni u madbacaysanba hadalkiisu waa kuba jiraaye taasi waa yar ila un bay hayd baa markaa maanu xaadirsan bal markaa hadalkaasuu yidhi isaga naftiisa ictiraad bay kuba yimaadeenoo oo ictiraad mid weeyo waa tan aan ciraaqi arkayno isagoo tirmidi halkan yidhi hota waa inuu ka nabadgalo shuduud raawigiisuna aan raawi la tuhmay oo been lagu tuhmay aanu ahayn eeg marka cibaaradaa la eegee been aan lagu tuhmin markaa raawigii waxaa soo gelaya kii siqada ahaa uu soo gelaya kii mastuurka ahaa ama majhuulka ahaaba ee isaguna la daciifinayay dee inay been laguma tuhmine ninkan jahaalo yarubaaba jirta xaalkiisa laga jaahiliya waa soo gelaya kii mukhtalidka ah ee ikhtilaad kuba yimi isagana been lagu tuhmay maaha xifdigiisunbaa xumaaday cibaaradiisa kama baxsanee waa soo gelayaa oo kale kii tadliiska ahaa wixiisi way soo gelayaan ama riwaayadiisi way soo gelayaanoo cibaaradan ma tuhima bikadib waa cibaaro dee ciddii aan been lagu tuhmin uunee ruwaadda kala mid ahayd xataa sabab kale oo de se ikhtilaada ama xifdi xumo ah ama mastuurriba iyo waxaa loo daciifiyay horta waa cibaaro kulansanaysa oo cibaaradaas iyada waa mid oo dee taas horta xadiisa daciifaha meeshan imanaya waa nooc arrinta kale iyada kuba suganna wuxuu yihi aanu dariiq keliya aanu kuba soo aroorin ee de dariiq wax ka badan uu kusoo arooro taasna isaga ictiraadka jira horta geesna lafdigaa majsima bikadibna ruuxan isaga xadiidkiisa laba daciifin lahaa waa imanaya een been laguma tuhmin xaggan kale uu leeyahy dariiq wax ka badan inuu kuba soo arooranaya isaga naftiisa saxiixi jaamiciisa axaadiid keli ah ayuu taxsiiniyey oo uu raaciyey laa nacrifu ila min hada alwajh waa tacriifkiisa isna ictiraad kuba yimi marka waxaan aragnaa isaguna bal xadiidkii xasan ligayri haye in lagu xambaaro un mooyo duruq xadiidka xasankaana xataa iyo saxiixaba looma shardin jirin inuu haddii aan xasanku lidaatihi yahay in loo shardiyo laba dariiq iyo wax ka badan lagu wariyo dariiq keliya haddii loo helo shuruuddii laga wada helay ama sifaadkii waa la tasxiixinaya waana la taxsiininaya oo bal halkaa isagiina tan u shardiyay waana kan isaga naftiisa camalkiisii ku khilaafayba bal isagana ictiraadka ku yimi kaa weeye amaa ka saddexaad ibnuljawsi baa leh isaga wuxuu ihi waa xadiidka dacfi qariib oo muxtamali kuba sugan yahay tanna culimadu kan waxay kuba bashiyeen meesha wuxuu tilmaamay in dacfi jiro dacfigaasna dacfi yasiira yahay oo muktafara laakiin bala dacfiga xadda iyadu keenaysa in la ixtimaalo oo layska qaato dee xadiidkii layskaba socodsiiyo iyo xadda la odhanayo maya dacfiga haatan waa yar roonaadaye xadiidkani daciifun buu noqonayaa xasan buu xasan ma noqonayo xaddii dee wax kala xadaynaya oo kala soocaya ma jirto wax iska duuduuban ayay noqonaysaayo aan kala sooconayn oo dee waxa weeye bal markaa mujmala oo qadarkii muxtamalka ahaa ee dacfiga qadarkii kale kama socno markaa kana daabid ma noqonayo bal saddexdoodaba ictiraadada ku yimi kuwaa weeye saas buu cibaarada u yidhi hadhowna waan arki doonaa wixii dambe ee laqbadan ku laabmaya waalxasanu xadiidka xasankii almacruufu ka isagu la yaqaano weeye makhrajan xagga makaan bixitaanka oo waa meeshan uu kasoo furayo kasoo baxayo waa ruwaadiisii mid kastaaba xadiidku makhraju ye waa mid la garanayo oo marka halkaa haddii ay meesha jirto sanadkii inaanu xidhiidhin oo dhami way noogaba baxaysaa balday jahaaladii iyo wixii iyo dacfigii kalena meeshuu kaba bixi waqadat ay ahaatay dacfiga kale adoo xagga dambe ku bixi waqadat ay ahaatay ishtaharat mid shuhrowday rijaaluhu rijaashiisi oo cadaaliya dabdi halkan zakariya alansaari si uu isagu ugu tawjiihiyo ictiraadkaa uga nabad galo ayuu cibaarada raaciyaa dee la ka ishtihaari rijaali saxiix oo kale laakiin dee cibaaradiisi san weeye bidaaka tacriifka aan imaka sheegnay buu xadda kani waa ficil maadi ee mudaacafo weeye wasanka markan caaqadee beydka lagu inshaadayo ayuunbaan iska sukuunsanaynaye dee waa ficil maadi oo markaas xarakadiisii fadxada ahayd kuma ku binaysan kaas buu xadda ku xadeeyey xamdun xamdina waa faacilkii taas kollayna sidaan soo sheegnay baa markaa tadmiin bay tan yidhaahaan bal xagga caruudka waana dee ceeb oo kale oo beydkii dambe ayaa kii hore ku xidhan oo labadii bayd baan kala dee gooni ahayn kala mustaqil ahayn oo dee had iyo goor manduumaadkan cilmigaan taasi waa iskaga baabantay wala dee shucaradii roonroonayd ee taas iyaga arrintan oo kale ee nooc yar ceeb shicirkooda ay kuba ahayd wa qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yihi maa salima wixii nabadgalay weeye macnaa alxadiidu alxasanu maa salima kii nabadgalay weeye min ashuduudi shuduudka nabadgalay maca raawin maca ana kula raawin iyadoo ay la jirto shuduudka uu ka nabadgalay raawi kasta oo ruwaadiisa ka midi ma tuhima inaan la tuhmin bikadibin been aan lagu tuhmin walam yakun aan ahaanina weli waa tacriifkiisiie fardan mid keliyaoo warada soo arooroo dariiq keliya oo shuduudkaa hore waa raawiga oo ku khilaafa cid ka mudan bay ahay taasi ama ka dee raajaxsan taas oo shuduudkaasi dee kelinimo keliya maaha waa mukhaalafo kan waa in weliba duruqdiisu ay tacadudo isaga dariiq wax ka badan xadiidkii laguba wariyo taas buu yidhi qultu waxaan idhi waqad xasana waa tani waa ictiraad ziyaadana weeye ciraaqi uu la dheeryahay ibnu salaax oo ibnu salaax lamuu lahay intan ictiraadkiisii kumay jirin waqad xasana wuxuu taxsiiniyey xasannimo wuxuu kumay tirmidi bacda maa kii barhkii infarada gooni noqday oo axaadiis keli ah ayuu yihi xasanun gariibun laa nacrifu ila min hada lwajhi kollayna xaafid ibnu xajar say hore ugu soo marray sharxu nuqba hadalkana kolley waxa ugu horreeyay ibnu saydinaasna waa qowlkiisiie waxay iyagu ku xambaareen xasan dhammaantii inaanu tacriifinayn waayo kol xasan gariib buu kaba cabiraa kol xasanun saxiixun buu yidhaah kol xasanun saxiixun gariibun buu yidhaah mar buu xasan keliya yidhah xadiidku xasan keliya yidhaaho eenu wax kala raacin oo markaa xasan ligayrihii kollay noqonaya ayuu tacriifkiisan uba yaalay bay leeyiin oo ku tacriifinaya kaa weeye wa qiila waxaa la yidhi alxadiidu alxasanu maa xadiis weeye fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay dacfu dacfi qariibu dhow oo muxtamalu muktafar waa dacfi yar oo sahlan oo la iska dhaafi karayo oo la qaadan karo taas marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waayo ibnu salax waa kaga cabireen dhammaan waxaasi waa mustadham laa yashfi lqaliil dee ruux arrintan u ooman oo u baahan inuu xad dhan helo wax bogsiinayo ama oon tirayo kani ma aha wamaa bikulli daa kaa dhammaanta ay wamaa xasala ma xasilinoo bikulli daa waa madkuurkaas oo saddexdaa tacriif baa kaa dhammaantii xaddun xad dhan oo jaamicoo maanicoo xasankii aynu ku dambino inoo sooca oo labadii nooco kale inoogala soocaana inooma xasilin bal markaa ibnu salax waa kan tacriifkiisi wa qaala wuxuu yihi ibnu salax baana lii waxa ii muuqday biimcaani nadar biimcaaniina nusqooyinka fartaa ama dee matniga way taalay barhkood waana isla macnuna waa dheerayntii aan dheereeyey een badiyey annadara eegid aan eego tacriifyadii kala dunaa aan eego isticmaalaadkii culimada aan milicsado mawaaqica isticmaalihim iyo dee say u isticmaaleen aimadi marka dhib badan taa u fiirsaday dhib badan eegay aan nadarkii ku celceliyey waxa ii muuqday ana lahu inuu u sugnaaday waa xadiidkan xasanka ah qismayni laba qaybood laba ayuu u kala baxaa haddaba kullun mid kastoo qolooyinkan kaba mida khaasatan khadaabi iyo tirmidi qad dakara wuxuu sheegay labadooda waa tacriifa kan kale isagu dee waa kaa aan nidhi daabit imaka halkan inoo kala soocaya siduu ibnu daqiiq alciid ku bushiyey qadarkii muxtamalkaa keyrkii ka soocaya inooguma sugneen haddaba mid kastaaba qad dakara wuxuu sheegay qisman qayb buu sheegay oo khadaabina mid buu tacriifiyey tirmidina mid buu tacriifiyey mid kastaba waxbaa deeta ka maqan oo qayb baa kaba maqan wazaada waxaanu ziyaadiyey haddaba bal markaa labadoodiina wuxuu ku ziyaadiyey ibnu salaax tacriifkoodii si uu bal mid kasta ee uu taam noqdo kownahu xadiidkaas ahaanshihiisa uu yahay maa cullila mid aan la cilayn oo cillana inuu ka nabad galo waayo hadaladooda kumay sugnayn taasi xasankiina waxaa loo baahanya cillo inuu ka nabad galo si saxiixaba ta aan ugu baahnayn walaa binukrin aw shuduudin shumila walaa shumila aan lagu kulamin oo macnaa aan u kulansan isagu binukrin munkarnimo aw shuduudin iyada tan shuduudka tirmidi waa kii yihi maa salima min ashuduud oo isaga tacriifka way ugu jirtee waxaa lagu ziyaadinayaa tacriifkii khadaabi bal munkarkana de haddii aan idhaahno sida ibnu salaax iyo alfiyadan iyo inoogu iman doonto munkarka iyo shuduudka waa isla macnown waaba mid keliya oo de waxa dee imika kan haddaan shuduud kordhino ka kale waa kaga maarmaynaaba de haddii qolooyinka kale naftooda dee munkarkuba waa xadiid dee nin waxa weeyaan daciif wuxuu warinayay oo nin kaleo ka mudan oo kuba khilaafay oo iyada taasna kolley meesha way kaba baxaysaa haddaba walaa shumila aan lagu kulansiin oo isagii macnaa ficilkii shamila ama shamala uun oo majhuul loo bineeye weeye si uu baltaa hore uba waafaqo macnaa aan kulansanin weeye binukrin munkarnimo aw shuduudin shuduudnimo taas buu isagu kuba kordhiyey oo markaa wuxuu leeyahay sheekhu ibnu salaax yidhi waxaan aada ugu fiirsaday bal noocan waxaan aada u baxsiyey culimadii dee kalaamkoodii iyo tacriifyadoodii anigoo isu geynaya hadaladoodii iyo tacriifyadoodii milicsanayana si ay u isticmaaleen marka waxaa i caddaaday buu leeyahay xadiidka xasankii inuu laba qaybood yahay mid wuxuu kaba cabiray cibaaradiisii haddaan soo qaadano sharaxay kuba sugan tahay alladii laa yakhluu rijaalu isnaadin mastuurin lam tataxaqaq ahliyatu waa kolley beytkii hagaag inoogu fasiraysa ama maqsuudkii waayo aad taas uma cadda ina isagu imaka intii iyaga xadadoodii ayn ka helaynay hadalka ibnu salaax intuu kaba tegay buu wixii siyaadiyu inoo sheegay bal waa ku isagoo xadiis aan sanadkiisa aanu ka madhayn ku mastuuro aanay caddayn ehliyadiisa uu riwaayo in laga qaatay ehluu yahay laakiin ninkaasi hayra anahu laysa muqafalan kasiira alkhada'i nin muqafal oo khada'iisu badan yahay maha fiima yarwiih walaa huwa mutahamun bilkadibi fi lxadiid macnaa xagga marka la eego xadiidkana nin been lagu tuhmayo been isaga u qasta way taasi ka muuqatay ma aha iyo ama dee mufasiq kale welibana wayakunu matnu alxadiidi maca dalika qad curifa bianahu ruwiya mithlu aw naxwu min wajhin aakhar lana garanayo xadiidka matnigiisii in dariiq kale laguba wariyey bal markaas iyo wax kaba sii badan si uu dee meeshii taabican ama shaahidkan ugu xoogoobo bal markaa taasi isagu waa nooco welibana dee aanshaad ama munkarna aan ahayn kalaamka tirmidi kaas baa la dejinayaa waa noocii markaa xasan ligayrihi lagu magacaabayo kaasin nooca labaadna waa raawigiisiinu iyo min almashhuuriina bisidqi walamana laakiin aan gaadhsiisnayn darajata rijaal asaxiix sidqi iyo amaana waa ku shuhroobay se rijaal saxiix darajadii ma gaadhsiisna oo xifdigiiyo itqaankiibuu halkaa uga waabsan yahay xaalkiisuna marka la eego ma aha dadkii lagu tirinaya waxay la gooni noqdaan munkar laguma tirinaya dee xifdi xmidoodu ay aada usii adkayd ma aha welibana waxaa la raacinayaa inuu dee shuduud iyo munkar kaba nabad galo iyo cillo uu ka nabad galo marka taasna waa nooca labaadoo waa nooca in khataabi uu tacriifiyey oo waana xasan lidatii buu noqon bal labadaasay kala yihin dee ziyaadaadkii lagu darayna waa kan inoo sheego bal horta intaasuu yihi sheekhuna markuu nadminaya muxuu yihi wa qaala ibnu salax wuxuu yihi baana lii waxa ii muuqday imcaan nadar lafdiga imcaanna masiga ayuu mee sharaxiisuu kaga hadlayaa macnihiisa iyo waxyaala iyo markood sheegtayba inaanu luqada asalkuba ahayn marka horeu taqiid kaba soo naqlinayaa sabxa shan iyo soddonka mucalliqu laakiin matnigana qeyb baa inooguba mee sharaxana qeyb baa inoogu sugana wayna eegan doontaan kolley waa waxyaalo xag yar mufiida allahuma waxaa dhacay in markan uu soo naqlinayay imaka muxaqiqu taqyiidka ibnu salax im taqyiidkan uu leeyahay ciraaqi kaba soo naqlinayay wuxuu wadaba qaala sheekh fi taqyiidi waa haamishka koobaad meelaha ugu dambaysa markuu kaba dhigay macnigu inuu min aladdaad yahay oo macnigu qaliil iyo kasiir iyo dawiil iyo qasir baa la yidhaah ayuu yihi walmacnu aliqraaru bilxaqi walmacnu aljumuud halka aljumuud waxa weeya sawaabka aljuxuud ma ahayn waayo walkufru linacam tad baa isla mid yihiin oo halkaa hore hadduu alqiraar bilxaq waxaa kaloo iyadana uba yimaadaa buu leeyahay luqada aljuxuud ah walow meelo qaarkoodii adigu kolley taqiidkana ay yar taxriifya ay dhaceen markuu hadalkan dhiganayayba oo sida halkaa min aladdaad oo kale iyo lafdigu aanu sida dee caadi adigu taxriif meesha jiro ama dee tasxiif madbuucadeed inuu jiro haddaba in wuxuu yihi markaa banali waxa ii muuqday bimcaani nadari waa nadarka iyo eegidda aan eegayo tacriifyadii kala duunaa hadallada culimada aan isu geynayo kala kalaamkoodii aan isticmaalaadkoodii ay isticmaaleen xadiidka xasankan iyo say u isticmaaleenna aan milicsanayo waa umuuraha waxa iigu muuqday ana lahu biana lahu inuu usugnaaday xadiidkan xasanka ah inaa ii taale laakiin waa ana dee ana lahu inuu usugnaaday qismayni laba qaybood inuu leeyahy marka kullun mid kastoo min alkhaaabiyi watirmidiy khaaabiyo tirmidi ka midi qad dakara wuxuu sheegay qisman qayb oo khadaabina noocii xasan bidaatihi baa tacriifkiisa waxa loogu kordhiye tirmidina waa xisnaha lagu kordhiye xasan ligayrihi buu tacriifiyey wasaada markaas si tacriifkooda u taab noqdo ibnu salaax wuxuu siyaadiyey ou tacriifkoodii ku siyaadiyey dee si uu tacriifku mid dhan uu noqdo kownahu xadiidkaa ahaanshihiisa uu yahay maa cullila mid aan la cilayn oo cilla aanay gelin horta waa cilla inuu ka nabadgalay si saxiixaba taa loogu shardeeyey walaa binukrin ay walaa shumila aan lagu kulmin oo macnaa aanu kulansan binukrin munkarnimo ow shuduudin oo taas shuduudku khadaabi xaddiisaa lagu kordhinayaaye laakiin tirmidi xaddiisa way ula socotay isagoo kuba tacriifiyey bal taasna uu kuba kordhiyey oo bal markaa labadaa nooc buu kaleeya labadii noocna waa taa sharaxayna oo kaba soo qaadna aan wada sheegnay wey wuxuu hi haddaba isagoo axkaamtiisii wax kamida inoo sheegaya waalfuqahaau kulluhum yastacmiluh waalculamaau ljullu minhum yaqbaluh wlfuqahaau kullu beytkan siduu shaarix ba eg wuxuu yihi albeyt lawalu maahuudu min kalaami khadaabi hadalkii khadaabi buu ahaa tacriifkiisii hore ayuu laba socdo xadiidka xasankii waa almacruufu duruqu ama makraju waxawashtahad raggiisna ay shuurowday markaasuu raaciyey fuqahadu inay wada isticmaalaan culimadna intooda badan ay aqbalaan laakiin waxay uga saareen tatimadii xadda kamay dhigin eh waxay kaba dhigeen in xukunkiisa inuu tilmaamayo oo haddaba wuxu uhi walfuqahaau fuqahadii kulluhum dhammaantood iyaga ma kala qaadin raggii fuqahada dhammaantood yastacmiluhu waa isticmaalayaayo ujeedadu uu ku camal falaayo xadiidkaa xasankii dee kol hadduu xasan yahay iyada fuqahadu way xujaystaan daliishadaan oo dhammaan way wada isticmaalaan waalculamaau culimadii culimadu halkan dee fuqahada way ka caamsan tahayoo qolooyinkii usuuliyiinta ahaa iyo muxadisiintii iyo mufasiriintii iyo qolooyinkii kaleba dee culimadii ayay yihiin magacaasaa ka wada dhexeeya fuqahadna waa in khaasa oo waa qolada cilmiga fiqiga aqoonta sare uba lahayd takhasuskooda uu fiqi ahaa haddaba tan buu iyaga u yar kala duwayo waalculamaau culimadii bal kama bedelo aljullu waa intii weynayd intii badnayd waayo isagu wuxuu ka cabiray khadaabi halkaa hore fuqahada iyada ay kulluhum yidhaaheen caamatu lfuqahaa buu yidhah lakiin laftiga caama ayaa shayga intiisa badanna waa la yidhaah dhammaantiina waa la yidhah dee khadaabina kullibu uu laba jeeday ama iyada halkan wuxuu julli bay kaba cabireen oo waa intoodii badnayd oo waxay ugaba cabireen muxadisiinta qaar dee xadiidkii iyagoo leh waa xasan haddana lama xujaysanayo sida dee abi xaatim iyo amsaashi ayaaba jira oo dee lemay lama xujaysanayo iyagoo haddana xadiidkii xasannimo uba xukmiyey oo dee taas markaasa buu ugaba cabiro haddaba culimadii aljullu waa intoodii badnayd ee minhum iyaga kaba mid ahayd ama mucdamkii yaqbalu isagana uu aqbalaya oo ixtijaaj ahaan iyo istidlaal ahaan iyo camalfal waa u aqbalayaaba bal marka waxa weeyaan xadiidkii xasanka ahaa waa xadiidkaas marka la eego haddii wax cilo oo dee markaa xasannimadiisu ay dhan tahay wax caaridayaana aanu jirin isagoo xasan aya haddii xadiid kale ka xoog badani uu caarido dee iyada marka waaba lama aqbalayo wax caaridayaana aanu jirin xadiidkii saxiixaha buu la xukum noqonayaayo waa la xujaysanayaa laguna camal falayaa intaa weeye waalfuqahaau kulluhum dhammaantood yastacmiluhu waa isticmaalayaa waalculamaau aljullu haddii dee nusooyinka qaarka me dee kolley inaga nusaan wada haysana dadka qaar dee tastacmil halka ay dhacdo kolley waa cibaare iska dhacday meelo waalculamaau aljullu minhum waa intooda badane iyaga kaba midana intooda badane iyaga kaba mid ah yaqbaluhu waa aqbalaya xadiidkan wa huwa isagu haddaba xadiidkii xasanka ahaa mulxaqun mid la haleeshiinayo weeye biaqsaami saxiixi saxiixa qaybihiisa xujiyatan xagga xujiyada oo xadiidkii saxiixa ahaa ayuu xagga xujaysiga ayaa la haleeshiinayaayo walow dee uu ka hooseeyo martabo ahaan wain yakun haba ahaado laa yalxaqu mid aan haleelayn xadiidkii saxiixa ahaa waa rutbatan xujiyatan buu haleel ku haleelay ee xagga martabada oo dee xad saxiixa ka horeeya isna martabada labaad buu tegayaa marka haddii dee tacaarud iyo waxyaala yimaadaan waaba waxaa inoo muuqanaysa dee kala hooseyntaasi halka simaarteedi iyo midhaheedu inoo muuqan haddii aanay taasi jirina wax caaridaya aanu jirin dee xadiidkii xasankaas saa aan saxiixiiba u xujaysanay ayaan isaga xujaysanaynaa taas buu noqonaya oo naguba camal falaynaa wahuwa markaa xadiidkii xasanka ahaa mulxaqun mid la haleeshiinayo weeye biaqsaami saxiixi saxiixa qaybihiisa ayaa la haleeshin xujiyatan xagga xujiyo oo saxiixii buu la mid yahay xagga xujada iyo istidlaalka wain yakun haba aada laa yalxaqu mid aan haleelayn saxiixi xagga rutbada qolooyinkan muxadisiinta waxaana kaba mida kuwa aan xasan kaba gooni u saarin oo waata beydku oo xadiidkii saxiixa ahn kuba dhex dara oo isaga iyagoo hadda iyagu way aqoonsan yihiin inuu xadiidkan xasankii uu ka martabo hooseeyo kan kale laakiin marka la eego markuu umuurtaa hore wadaagsaday unbay isagii ugu dhex dareen kolleyna ibnu khuseyme iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyana inta badan aadaba uma sii kala soocaan uma kala soocaan dee waana iska jiraan tasmiyaad sidan imika kutubtan albani oo kalen horeba isuu soo yar baraarujina silsila saxiixa iyo imika xasan ma hadal qaadin iyo jaamicu saxiix markaa saxiixu ljaamic oo kale iyo saxiixu tarkiib oo kale iyo saxiix abi daawud iyo kuwan sunanta oo dhan saxiixa iyo xasanka wuu wada sheegay axaadiisan uu soo aroorinayo kolna gudaha xasan buu odhan kolna isagu waa saxiix waa ninka isagu maaha raggaa la mid maaha waa nin kala soocay laakiin tasmiyada guud ee kutubtii laguba magacaabay ayaanay ku kala soocnayn oo maha macnu marka la leeyahay saxiixu ljaamic sagiir axaadiistii saxiixa ile jaamic keliya inay xadiidka kitaabka qeybtaa uu kuba sheegay labadan isku xigaaba midna waa xasan midna waa saxiix isaga midna xasan odhan midna waa saxiix waa xagga tasmiyada un abi daawud iyo silsila saxiixana waa taas maha silsiladan inay axaadiida saxiixan u khaastay ee waa axaadiidtii la xujaysanaya ama maqbuulka ahayd saxiixii xasan ba lahayd waxaa qaabilaysa markaa asilsila daciifaa qaabilaysa iyo daciifuuljaamiciyabaa qaabilaya haddaba qolooyinkana iyagu kollay tasmi ahaanba kagama saaraan walow dee ay markaa iyaguba ay rutbadii aqoonsan inu khilaafku khilaaf yaroo saalan iska noqonayo iska lafdiya kol hadday leeyihin dee rutba ahaan ma sinna tasmiyadiisay kuma daraan ama isagay ku dhex daraan dee kollay meeshii xaggii kale lama kala fogo oo maaha khilaaf xaqiiqiya maaha oo halkan buu leeyahay qaala wahuwa daahiru min kalaami xaakimi fi tasarufaati kalaamka xaakim waa ibnu salax baa leh marka la eego tasarufaadkiisa ka muuqan sheekhanaan hayana wuxuu ka dhigay tasarufaadkii waa mucaliqa ismu kitaabin lah waana shay gariiba macnaa waa habka uu ku shaqaynayo camalkiisa iyo waxyaalahaas a kaba muuqdeen laakiin kitaabu leeya atasarufaat la yidhaaho how xakim leeyahay kaletaasi waxay la tahay shayga hoydaan jirin fain yaqul yuxtaju bidaciifi faqul ida kana min almawsuufi ruwaatuhu bisuui xifdihi yujbaru bikownihi min gayri wajhin yudkaru wain yakun likadibin aw shada ayaad horane bal marka halkana sheekhu arrin buu inoogu yar baraarujinayaa ah xadiidkan xasan ligayrihi adigu bal iyo sida xaalkiisu yahay oo ictiraad baa imanaya marka la yidhaaho ee imika halkaa hore aan la yidhaaho xadiidka xasanka ah dee saxiixii waa ka gaaban yahay ee xujadiin bayba isku mid yihiin welibana in xasankii laba yidhaaho khaasatan ligayrihi inuu rawjaashiisani ay rag siqaada noqdaan shardi maaha ee nin bal markaa isagu mastuurba ah ama waxa weeyaan oo isagu marka horeba aan xoog badnayn oo mastuur ahaa ama mukhtalid ahaa ama tadliis iyo wixiisa kuba yimaan ma xadiidka irsaal iyo inqidaaciya uu kuba sugan yahay ayaa haddii dariiq kale loo helo ama dariiq oo isagii lamid ah ama ka xoog badan ama laba iyo dariiq iyo wax ka badan oo xataa kaba hooseeyo loo helo way adkaynayaanoo xasan buu noqonayaa markaa hadalkii maxaa meesha uu noqonaya ama ictiraadka noqonaya dee kan mastuurkaa ama amsaash maselkii isaga waxaa lamid a kan mastuurkaa iyo kan dee waxaan lamidkaa noocyadaaseen dee siqaadka ahayn daciif bay ahaayeen hadhow marka mid kaleo isaga lamidii u yimaadana waa daciif kale seebaa loo xujaysanaya ma daciifkii baa markaa la xujaysanaya daciifkii seebaa loo xujaysan ictiraadkaasaa imanaya xadiidkiina waa tan xasan laguma magacaabay marka noocan oo kale markaa waa taaka jawaabkeed iyo inuu daciifku laba qaybood iyo mid kamaya mid aan kamid nooc kamaya oo xasan noqonaya ku aan kamayn ti buu inoo sheegaya masale muhimaan oo wuxuu yihi fain yuqal hadii laba yidhaaho dee kani waa mastuurka xadiidkiisa waa daciif kan kalena waaba daciif uu noqdee kusoo biire yuxtaju bidaciifi ay yuxtaju bidaciifi ma daciif baa la xujaysanaya ama kayfa yuxtaju bidaciifi xadiis daciifa seeba loo xujaysan faqul waxaad tidhaahaa adigu adoo ictiraadkaa ka jawaabaya laa maanica bidalik in de xadiis daciifa ama dacfi daciif asalkiisa a la xujaysto waxa diidayaa ma jiro waa goorma idaa kaana min almawsuuf sababtuna waxa weeye xadiiskii liannahu ida kaana hadduu yahay xadiidkii min almawsuufi kii isagu la sifeeyey uu kaba mid yahay ruwaatu ruwaadiisa la sifeeyey bisuuqi xifdin xifdi xumo laguma sifeeyey yujbaru waa la kabayaayo bikownihi ahanshihiisaa lagu kabayaa min gayri wajhin wej waxaan ahayn oo wej ka badan yudkaru la sheego oo dee ahanshihiisa in la sheegayo wej wax ka badan uu kuba soo aroorayo taaba wey wain yakun haddii uu dacfiga xadiidku uu noqdo bikadibin been raawigiisa kuba sugan iyo tuume xaggaa laguma tuhmay ama fisqi kale oo dee daahir oo isagii lagu hayo aw amase shadda uu shaadoobay oo ninkii been baa lagu tuhmay ama xadiidkii shuduud baaba galay aw qawiya waxa xoog batay adacfu dacfigiisii oo kafladiisaa badan khadi-iisaa badan ama fisqi kale aan kuba haynaa dacfigii raawigaa xoog batay falam yujbar la kabi maayo daakaas la kabi maayo oo mid kamaya maaha kani marka muxuu ina leeyahay sheekhu oo halkan inoogu sheegaya raximah llahu tacaala isagoo ku tiriyay hadalkani markuu ibnu salax taxriiriyey inuu yahay waa nafaa'ista casiiska ah oo dee mubaasharadii iyo mumaarasa wax lagu gaadho oo waa waxyaalo qiimo badan ma fawaaid aada usii naadir ah qiimo badan kani inay tahay in la ogaado ayaa wuxuu leeyahay bal raawigii waxaad iyada taa inagoo kaba jawaabaynaa haddii dacfigan raawigu dacfi weyn aanu ahayn oo uu ka yimi oo uu ka dhashay xifdi xumo ninkani wax kale waa nin dhowrsoon cadaalo lagu yaqaano laakiin xifdigiisii baa xun xifdi xumadaasna maaha heer uu gaadhay in muqafala uu noqdo khada-iisu badayo muqafal laguma tiriyo maaha ee waa nin awqaada qaarkeediyo in badan waxbuu xafidayaa awqaado aanu dee xifdigaas helahayna waa jiraa xifdi xumo ama ikhtilaad weeyo ninku waa nin siqaa laakiin ikhtilaad baa kuba yimi xadiidkii inuu dabiyo in kalun baaba ixtimaal meeshii yimi oo labadiibaan inoo kala raajixnayn irsaal xadiidkii kuba sugan baaba jira inqidaac yar baa jira tadliis raawi baa jira umuuro saas oo umuuraha dacfigoodu aanu ahayn dacfi adag aanu ahayn hadduu xadiidku yahay oo dariiq labaad oo isagii lamida ama dariiq wax ka badan oo dee isaga ha kaba hooseeyeena aan u helo kana daciif u ahaa kana daciif u ahayo way is adkaynayaan oo sia laba xadhigoo mid kastaaba jira isagii markan isu geyno oo aynu iyagii israacino xadhig xoogla inoo soo baxayo wuu adkaanaya intii hore way ka adkaanayaan bal markaa way iskabayaanoo dacfigii baa meeshii isxoogeysanaya oo bal markaa uu ka baxayaa daciifnimadii oo xasan buu noqonaya uu kamaya waana nooca xasan ligayrihi la yidhaha asalkiisu daciif buu ahaa dacfi dee iska sahlan oo wax adkeeyey loo helayo markaasuu daciifnimadii ka kor noqday oo uu xasan martabadii gaadhay ama iyada raawigeedu haddii ama nin been lagu tuhmay uu yahay ama shuduud xadiidkii uu ku suganyayo dacfigu xaggaa ugaba yimi ama nin fisqiga aan ku aragnay dee cad uu meeshii uu jiro ama ninkan soo xifdigiisa uu aad xadkabaxyuhu kaflo xaggeed gaadhay dee lagu tiriya muqafal inuu yahay iyada mid kaleo isaga lamidoo xoogeeyey ama oo kusoo biiray ma kabayo kani waa ka dee labadoodu isma taageeri karaan oo mid kaleo isaga lamid oo ku yimi ma kabayo oo bal markaa kaasi xasannimadii sare uga kaci daciifnimadii sare uga kici maayo bal labadaasay kala yihin dacfigaa la eegi dacfigii kaba dhasha tadliis ama irsaal ama ikhtilaad ama waxa weeyaan raawi in markaa mastuur ah oo kaamajulxaal ay kaba cabirayeen barkood ba iskaba aqbalaan sow xifdinimo haddii duruq kale loo helo xasannimo ayuu tegaya laakiin hadduu kadib iyo fisqi iyo waxyaalaha kaba dhalanayo been lagu tuhmay ama kadib ama fisqi ama shuduudkaas iyo waxyaalaha dacfigiisu adag yahay oo mid kaloo isaga lamid aan u helo haba bato duruqdie dee waxa weeyaan sida xadiidkii man xafida calaa ummati arbaciina xadiidan ee duruqda badan lahaa haddana culimada ay dhahaan dacfigiisu dariiqna dacfi adag kama nabadgelin saa daraaddeed isma xoogeynayaan oo xadiis xasanna lagumama tirinayo kaas oo wuxuu noqonaya mid aan kamayn bal taasay kala yihin amaa beedka dambe waan arki doonaa wuxuu uu sheekhu waa tan unbuu sii adkaynaya daliil ugaba dhigaya oo wuxuu ihi fain yaqul yuqal haddii laba yidhaaho yuxtaju waa la xujaysanayaa bidaciif marka halkan istifaan ba iska qadaro xadiidkii mastuurka waa nin daciif ee amtaashi waa xadiisa daciifa mid kaleo la isaga lamid oo kusoo biirayna waa daciif kale daciif daciif miyuu adkaynaya kayfa yuxtaju bidaciifi daciifka seebaa loo xujaysan haddii uu ruux yidhaaho muctaridi faqul waxaad idhaahaa laa maanica bidalika wax maanico ku sugan intaa ma jiro waayo liana alxadiida ida kaana hadduu yahay xadiidkii min almawsuufi kii la sifeeyey uu kaba mid yahay ruwaatu ruwaadiisa lagu sifeeyey bisuui xifdin xifdi xumo laguma sifeeyey ruwaadiisa yujbar waa la kabayaayo bikawnihi ahaanshihiisa ee xifdi xumo umahay waa waxyaalahaan tirinina waa laba mid dacfigoodu sahlayo oo dhami mastuurkiibaa xadiidkiisii laba mid iyo mukhtalifkiibaa xadiidkiisi isaguna tana bikawnihi ahaanshihiisa ayaa lagu kabi yudkaru mid la sheegayo uu yahay oo kusoo arooray min gayri wajhin dariiq wax ka badan oo haddii dariiq labaad loo helo ama wax kasii badan uu kamaya xasan buu tegaya labadii daciif baa isadkeeyey oo xasan ka dhigay wain yakun hadduu ahdo xadiidka dacfigiisii likadibin been raawigiisii isaga lagu arkay ama laguma tuhmay uun aw shadda ama uu shaadoobay aw qawiya uu xoogoobay adacfu dacfiga raawigu oo ama kafladiisan badan iyo khada-iisa iyo fuxshul qaladkiisa badan oo kale aada u foosha xun iyo ama fisqiga kale laguma arkay falam yujbar lama kabayo daakan raawigiisa kadibkii ama wixii lamid ee dacfiga adaga dacfigiisa loo daciifiyo uu yahay halkan baa ibnu salax baa wuxuu markuu halkan dee kaba hadlaya yihi haddii nin dee shaaficiye kamidii uu fogay si u ilaha xadiidka daciifkii ee sani seebu u kamayaa oo kale misaal shaaficiba dee risaale uu kuba sheegay dee aimada musalaxiyada marka ay kaba hadlayaan xadiidka mursalkaas ay noo iman doonto ictibaadkiisa ay soo qaadaan baan sheegaynaa oo cibaaradiisiya oo tan tilmaamayo wuxuu leeyahay marka waa qowlkaa hore oo ah inuu dacfigu markuu dacfigi yasiira yahay kamayo oo uu markaa daciifnimadii ka tegayu xasan noqon karo ayay tani xoogeyn u tahay ama quweyn un alaa taraa miyaanad arkahayn adigu almursala xadiidka mursalkii xaysu meeloo usnida la isnaadiyo oo dee isagoo musnada uu dariiq kale inoogu soo arooro aw arsaluu amase ay irsaaliyaan oo ujeedadu dariiq labaad oo isna mursala aan helo oo ninkii hore ee xadiidkii hore irsaalnimada kuba wariye sheekhadiisii cid aan wax ka qaadan cilmiga ay iyaguna irsaalisay ictadada inuu xoogoobayo kamaa yaji-u siday inoo iman doonto taqriirkiisu halka mursalka marka gaadhno oo waa inuu dacfigu kamayay tani daliil u tahay xaggay daliilka uga tahayna waxay inoo iman doonaan xadiidka mursalka asalkiisa waa daciif daciif asalkiisa haba ahaado walow dee fuqaha badani ay iska qaataan bal iyadoo taasi jirto haddii xadiidkii mursalkaa waa daciif aan nidhi dariiq labaad aan u helo isagoo musnada uu ku soo arooray xataa dariiqaas dacfiha kuma sugnaadeen ama dariiq labaad aan u helo ama xadiidka kii oo uu soo arooray dariiq labaad isagoo mursalah waa mursal labaad iyo mursalkii hore oo laakiin de waxay shardiyaanuun inaan dee uu mursalkaa hore iyo kani aanay meel keliya kusoo wada arooreyn oo haddii markaan tatabucno aan aragno un ninkan maanta xadiidka hore irsaaliyey ee isagu aan saxaabigiisii sheegin kollay ninka uu tuuray iyo kan kale kii uu tuurayba ee isagana xadiidkan laga warinayay inuu nin keliya yihin waa mursal keliya un markaas laba mursal ma noqonayano is-xoogeeya ee mursalka dariiq labaad oo ninka irsaaliye isaguna ninka hore ee xadiidka hore irsaaliye sheekhadiisa dee cid aan ahayn cilmigii uu ka qaatay uu yaho ujeedadu mursal baan aragnay dariiqan dariiq labaad baan aragnay oo aan dariiqii hore ahayn oo ka duwan oon la kulmahayn oo xadiidkii haddana isagoo mursala uu kusoo arooray labadan mursal ama mursalkan iyo musnadkan iyo way xoogeynayaan oo mursalkii hore inoo kamaya oo mursalnimadii aynu lahayn waa loo celinayaa buu ka tegayaayo xataa qolooyinka yihi mursalku waa daciif baa markaa xujaysanaya taasoo maxay ka dhalatay waa mursal iyo mursal laba daciifka ahayno isu tegay haddana waa tan ay istaageereen is-adkeeyeen ee la xujaystay tanna waa saas oo kale oo xadiidkaa raawigiisu su-ul xifdi ama lagu sifeeyey ama mastuurba uu yahay haddii xadiid dariiq labaadaan u helo nin kaloo say-ul xifdi isaguna uu warinayo xadiidka naftiisii ama mastuur kale uu warinayo ama dee waxyaalaha dacfigoodu dhowye way is adkaynayaanoo daciifnimadii way ka tegayaan oo xasan bay uga tegayaan saa mursalkaasba daciifnimadiisii intuu kaba tegay markii mursal kale xoogeeyey ama musnad kale xoogeeyey ama umuuro kaloo dee way noo soo socotaa xoogeeyaye ay xoogeeyeen ayuu uga tegay daciifnimadii xukumkii meesha isagoo mursalah xukumkii uu isu bedelay ee xadiid la qaadanayo oo la xujaysanayo uu noqday bal intaas weeye marka waxaan leenahay waa istidlaalun ama xujo uu inoo tilmaamayo hadalkii hore inuu xadiidkan asalkiisu daciifka iyo haddii wax adkeeyo loo helo uu kami karo oo la xujaysan karo uu tan nadir ugaba dhigayo uun oo uu leeyahy tabantaasay lamid tahay uun farqi uma dhexeeyo alaa tara miyaanad arkahayn almursala xadiidkii mursalkaa xaysu meeloo usnida la isnaadiyo macnaa waa maxay usnida la isnaadiyadu markii hore mursal buu ahaa ee dariiq labaad baan u helay oo isagoo musnad ah laguba wariyey waa taa aw arsalu ama ay irsaaliyaan oo ujeedadu markii horeba mursal buu ahay maha mursalkaasubaa la irsaaliyey looma jeedo ee dariiq labaadoo isagoo haddana mursala xadiidkii laguma wariyo on kii hore ka duwan aan u helo ictadada inuu xoogoobayo miyaanad arkahayn oo dee taasaa jirta wey kamaa yajibu sida taqriirkiisu inoogu imanayo markaan halka mursalka gaadhno bal waxaa yar eegan doontaa mina guud ahaan bay kolley dee sharxa kamid waa aada buu mufiid u yahay hadalkaa idinku wada cadaanaya ee wayna eegane in yar baan baan leeyahay halka marka la eego safxada sideed iyo soddonka markuu kaba hadlayo macaliq eeg halkan ninkan tacliiq ale maxamed rabiic lam yaqbal ishaaficiyu ilaa marasila kibaari taabiciin bishardi kolley hadalka wuxuu ka sooyn intan hordhaca kaba dhigtee oo halkan wuxuu moodaa dee inuu leeyahay shaafici ninkastoo mursal dhammaantii uu aqbalay waa kabaa'ir taabiciin buu maraasishiisa aqbala hadalka taaleen marka uu xoogeysto afar umuurood mid kaba mid oo macnaa waxa weeye walow in badan markay shaafici kaba soo naqlinayaan mursalka inuu haddii uu xoogoobo la aqbalayo idlaaq bay uga soo naqliyaano mursal dhammaantiiba haddii wax xoogeeye loo helo oo umuuraha afarta inuu waxa weya la aqbalaya kaba dhigaani laakiin shaafici hadalkiisu waa qaydnaayo kibaaru taabiciin inbuu maraa sishooda kuba qaydnaa alxasil wuxu uhi walihaada ankara sheikhu sheikhu sheegayaana waa ninkan waa ciraaqi shaaric nidiyada matigaba leh في نkti calى بن صلاح نukatuna waa kitaabkiisana ataqid waridax la yidhahdo lakin cibaaradan ujeeda waa taaseg ونqل عن الغزاaلي أنه تنبه لذلك في شرح الوصيد المصمى بتنقيح وهو من آkhر تsانيفi فqال فيه وأmا الحadيث المرسل wuxuu leeyahay hadalka cراaq buu utiirinaya oo wuxuu cراaqi kaba soo نqliyey buu leeyahay غزاaلي inuu u baraarugay arinkan iبن صلاح maanta kaba dhacay isaga waa u idلاaqay isagu lakin halkaa uu baraarugayo kitaabkiisa sharxulwasiid ee tanqiix laydhaah oo kutubtii u alifay kii ugu dambeeyey ahaa uu hadalkan kuba yidhi horta hadalkii uu ciraaqi lahaa waa soo ikhtisaarsaday ibnu salax buu sheegay imaam nawowioo ku raacayna kutubtiisa ayuu sheegay markaasuu cibaaradan kaba cabire halkan waxaa qoranaysaan wanaqala cani nawowiyi weeye ghazaali meesha shaqo kuma laha eh imaam nawowi weeye ninku isaga marka hore soo sheegay marka hore nawowi inuu kutubtiisa saa yidhi haddaba markii dambe u yihi tanabaha nawowiyu markaa talabaadna dee arrinta la yaabka waxaa kitaabka wasiid laydhaha u leeyahay sharxiisa wasiid ghazali baa leo ghazali wasiid buu leeyahay waana kitaab maanta madbuuco dee fiqi ah nawowina uu sharxay sharxan tanqix lagu magacaabay oon u dhamayn oo kale dee salaadba aan u dhamayn oo kutubtiisa kuwii uguba dambeeyey oo ujeedadu waxay awaakhira tasnaasiini wuxuu ugaba uga jeedaan had iyo goor ay leeyihin hebel kitaabkani waa kutubtiisii kuugu dambeeyey haddii imaamka ragga aad u cilmiga badan ee dee kutubtoodna ay badnayd kolkol aqwaashooda iyo taraajiixdooda iskhilaafta oo kolbaa minhaaj wax ku odhanaya ku raajax yeelaya sharxulmuhadab ama tanqiixoo kalena wax kale uu ku raajax yeelaya ama rawda marka marka la eega aqwaashiisu haddii ay meesha iskhilaafto ayay tarjiixyada umuura ay ictibaariyaan baa jirta ay kaba mid tahay maxaa u dambeeyo kaleo marka ujeedadu awaakhira tasaaniifa wuxuu gaba wadaa marka tarjiix uma baahan iyo aqwaashiisa waa dee kuwii la raajax yeelaya ama loogu horreysiinaya ayuu tami kaba mid tahayo isagoo markii hore irshaad iyo taqriib iyo kutubta musalaxa iska idlaaqay ayuu kitaabkiisa markuu fiqigaa kaba hadlayay ayuu arrinta u baraarugo qayd buu laba yimi qeyd buu laba yimi marka calaa kulli xaalin wasiid waxaa le ghazali ghazaalina halkan hadal kuma laha ee cibaaradan ee taqyiidkaba waa sida kuma sugan ee waa nawowi waaye allah subxaana wa tacala aclam